barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toos uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimce waana shanta bisha oktoobar sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ka maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oon toddobaadkan ku soo qaadanayno dhallinyarada gaar ahaan gabdhaha iyo dhaqankii hore ee soomaalida
anigu dadkii wax barashada soo gaaray baan ahaa dhallinyaro annagoo ah baakaayad laysugu yeanu isu iman jiray gabadhuu saddex wiil bay dhex fadhiisan jirtay midna dhinacamidna dhinaca labadaa wiil bay dhex fadhiisan jirtay aqoonteeday raadsan jirtay aqoonteeda wiilku gabadhaa ma damci jirin walaalkeed camal buu ahaa
dhinacii heesahana aan idinkugu talagalna waxaa ka mid
a qodobadaas iyo ciyaarihii ayaad barnaamijka ku maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida
ninka u magacaaban maxkamadda sare ee maraykanka xaakim bred kavano ayaa ku jira iskudaygiisii ugu dambeeyey ee kursiga bannaan ee maxkamadda sare uu ku biixin lahaa ka hor codka loo qaadaya ansixintiisa oo loo qabtay sabtida berri ah ayaa waxay sanataradu qaban doonaan kulan horudhaca oo ku saabsan hanaanka ansixinta maanta oo jimco ah si loogu soo afjaro dooda ka taagan kursiga cavano ee maxkamadda sare madaxweyne trump oo ka hadlayay isku soo bax ka dhacay minnesota xalayna waxa uu sheegay in dimuquraadigu ay ka shallayn doonaan qiimo badanna ku bixin doonaan mucaaradadoodii cavano ansixinta cavano ayaa waxaa hakiyay eedeymo ku saabsan inuu anshaxumo kula kacay saddex dumar ah
suxuufi u dhashay waddanka sacuudiga ayaa dib aan loo arkin tan iyo markii uu gudaha u galay qusuuladda sacuudiga ee magaalada istanbul ee dalka turkiga horraantii toddobaadkan jamaal khashoggi oo wax ku qori jiray wargeyska wade washington post ayaa isagoo dibad joog ah oo iskiisana uga hadli jiray arrimahaasi ayaa ku noolaa maraykanka tan iyo sanadkii tegey markii mas-uuliyiinta sacuudiga ay bilaabeen inay aamusiyaan codadka mucaaradka suxuufigan ayaa aada u dhaliili jiray dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan khashoggi ayaa qunsuliyad galay maalinta talaadada si uu uga soo qaato warqado la xiriira meherkiisa gabadha jeceylkiisa ayaa ku sugaysay bannaanka qunsuliyadda hase yeeshee khashoggi dib ugama uusan soo bixin dhismaha sida ay sheegtay waxa ay mas-uuliyiinta turkiga ku wargelisay in la la'yahay waxayna ay u yeereen safiirka sacuudiga warbaahinta ayaa sheegtay in safiirka uu la kulmay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda turkiga arbacadii kadib kulanka ayaa sacuudi arabiya waxay beenisay inay xirtay khashoggi
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada maanta jimco wanaagsan mar kale ayaanu idin leenahay markana kusoo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boosaaso noogu soo diyaariya noona soo diray waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf
kulan wacana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aan uga hadlayno dhaqan ahaan xilliga reer guuraaga ee naqa uudo iyo weliba meelaha ay u guuraan iyo arrimo kale oo ku saabsan dhaqankii hore waxaa barnaamijka maanta marti uga ah faadumo nuur oo loo yaqaano maama afrika oo ka mid ah haweenka ku nool gudaha boosaaso maanta haddaad dhaqanka iigu timi aad baa dhaqanku u liitaa dhaqanku waa xishood waa xirfad waa xaqdhowr saddexdaas buu dhaqanku ka koodanya xaqdhowrku wuxuu yahay inaad ixtiraamto wax ruuxa bini aadankaa oo nafleyda ilaahay nafgeliyey inaad ixtiraamto inaad naftaada adigu aad ilaahay ku geliyey oo aad maanta ku soo diyaargaroobayso adoo nin yara inaad ixtiraamto oo qof walba wuxuu kaaga tooboon yahay aad tiraadid walaal adeer abti horta dhaqanku soo jireen wey dhaqankii waa laga gudbay dhaqan kalena lama haysto waxaan odhan lahaa dadka dhallinta yar oo haysta caqliga fareeshka ah oo maanta inay dhaqanka qabtaan inayn u baahan inay wax ka qabtaan dhaqanka iyo diintu way isku xiranta haddaynu muslimnah haddii aan muslin aanu qofku ahayna waa inuu dhaqanka uu leeyahay ixtiraamkiisa qaato marka dhaqanka hadda aan ku dhaqmayno waa ixtiraam la-aan qof walba wuxuu kaaga tooboon yahay inaad ku ixtiraamto bay ku fiicanta hadda dada kan socdaa waxay u socdaan hebel soco iyo soco hebel waxdha iyo waxdha hebel qabiil buu sheegtay qabiil sheego qabiil qaranna qabiil ma noqdo yaa awood sheegashana meel ma gaadho ilaa aqoon baa meel lagu gaaraa iyo dhaqan innaga dhaqankayn lahayn dhaqan soo jireenuu ahaa ixtiraam buu lahaa wuxuu lahaa kala damayn buu lahaa isimuu lahaa dad muslima baynu ahayn oo diintu celiso
bal waxay iga warantaa maama africa haweenkii hore dhaqankii ay lahaan jireen iyo waxyaabaha lagu xasuusan karo gabdho aad bay u xishoon jireen waana la ixtiraami jiray haddii maanta aanu gabdhaha aqoonta leh ilaa dadku aqoonta way isku dhaamaay aanu soo baxno waa soo labisan jiray ragga iyaga madaxda markaa ah ama isimada ah ama aqoon-yahanka ah ama ninka dhalni ganacsadaha ah markaanu soo soconno ama ninka goorta xukunka haysta markaanu soo soconno soo aadno annagoo labiska iyaga qabna derbi baanu isku soo nebi jir armaanta gabdhihii baa socda haye naloo soo jiri jira waxa la yidhi inta naloo yimaado waa laydiin imanayaa soo gala halakan fadhiista ixtiraamkaa horta ma haysano waa waa gudbay dhaqankiina ma socdo oo waa la laabay adduun weynaha dhaqankoodii waa ka socda laakiin annaga ka ayagii mid cusubna lama helin kan kii aanu lahayna laga teg yaa marka meelaanu uma doonno baanu dhaqankii baanu balaanahay iyo xishoodkii sidee marka loo heli karaa in lasoo nooleeyo dhaqankii hore ay lahaan jireen hablaheeni iyo weliba dhallinyaradeeni xilligii hore annaga dhallinyaro annagoo ah anigu dadkii wax barashada soo gaaray baan ahaa dhallinyaro annagoo ah baa baakaayo laysugu yeanu isu iman jiray gabadhuu saddex wiil bay dhex fadhiisan jirtay midna dhinaca midna dhinaca labadaa wiil bay dhex fadhiisan jirtay aqoonteeday raadsan jirtay aqoonteeda wiilku gabadhaa ma damci jirin walaalkeed camal buu ahaa goortii ay soo qaadato casharadeeda ay soo qaadatay iyo waxbarashadeedii isagaa soo kaxan jira guriga joogi jira hadda dhaqankii lama hayo gabdhihii suuqay marayaan muxuu ahaayey wiilash bay la laacdamayaan dhibaatiyo waaweyn baa jira oo dhaqankii waa isbedelay waa la noolayn karaa haddeer waxbaa isa soo bedelay muddooyina kan jalbaabiyay qaateen koonooyin bay toolasheen waxbarashada laakiin weli ansixii baa ka maqan xilligii hore ee gabadha markii la guursanaya oo kale waa la isku imaan jiray odayaasha waa isku imaan jiray reerguuraayaasha ah reer guuraaga ah geed baa la fadhiisan jiray halkaasa gabadha lagu bixin jiray haddase inta badan waxaa dhacda in barnaamijyadan hadda dhalinyaradu ay sameeyaan oo kale meherxad oo kale in gabadhii la meherxado bal arintaas iga war hadda meherxadkan kaaga sheekaynaya gabadhii waagii hore waa lala tegi jiray reerkeeda markii la weydiisto oo loo diido baa ninkuu la bixi jira gabadha gabadh aanu reerkoodii weydiisan kuma xadgudbi jirin oo xeer baa jiray gabdhahan hadda ninkii iyadaaba la heshiinaysaa tii keenta oo iyadu is ixtiraamta hadda si fiican baa loo aroosaa teelaa la geeyaa cayaaraa loo cayaaraa haddeer dhaqankaa guurku waxba kama sheegi karo ku sii wada hawshiinaa wanaagsan oo habkaa baan odhan karaa hab wanaagsan baa gabadhi waa la qiimeeyaa reerkeedii baa laga doonaa waxaa meeraxadka iyo waa dad iska bilaa macno ah laakiin badi hadda gabadhii reerkoodii labadii reer bay isu fadhiisanaya sooriyaa laga qaataa huteel baa la geeyaa anugu hadeer shaqo fiican baan taa u arkaa xilligii hore ma jiray ee barnaamijkan ee meherxadka ah ee wiilka iyo gabdhaha haa waa jiri jira gabadha ninku waa la tegi jira labada reer baa goorti gabadha reerkii reerkii meelaystaan reerka kale ha u iman jiray waa jiri jirta aan weli laga guurin marka taa taasaan kaleey
waxaa soo baxayey marar badan in la yidhaahdo ee dadka ku dhaqan ee soomaaliya dhaqan ahaan waa ay burbureen marka ee ma la odhan karaa bal doorka haweenka ee dhaqan ahaan sidee buu yahay xilliga hore iyo xilligan waxba dhaqani annaga nagama burburin soomaaliya haddaana dhaqanki waa jiraa laakiin waxaa jira hanweyne la galay yaa haddeer wiil yar oo aan waxba haysan reerkii hadduu u yimaado gabadhii ka guursado inanlayaal baa la oran jiray gabadhii buu doonayaa wuxuu le waxba ma hayso aabbaheeda hadduu hantilayo dhinaca iga dig uu ku dhaqan oran jiray lama hayo dhaqamada xoolo ham la siisto isku dhaqaadayn bay ahayd wiilkaa u yimi gabadhoodii soo doontay inuu wiil ka tirsan ahaado oo la guriga jooga oo gabadhii loogu hayo caruurtii loogu hayo haddeer dhaqankii ma jiro biilo haddaadan biilan karina soco marka waxyaalahaas waa isbedeleen dhaqanku laakiin weli waa roonna anagu dhaqanka waxaa jira hadda ee, waxaa bilaabanaya ee, roobabkii guga mise dayrta ee, waxaa jira marka dadka ee, ku dhaqan baadiyaha oo kale waxay ka guuraan meeshii ay abaartu ahayd waxay u guuraan meeshii kale ee roobka uu ka da-ay arrimahaas ka warran maamo waa dhaqan fiican baa lalahaa midabta koor ma jirin waxaa la leeyahay dad baa soo abaarsaday oo dha- roob u di'in oo dhinacoodii soo aaday waa la dhaqaalayn jiray waa la soo dhoweyn jiray meel walboo dooxaabay daaqi jireen markii roob do-o oo ay danahooda isugu ururaana iyagoo geediyay socon jireen haddii ay sii socdaan umaadba meel bay degi jireen dhaqan fiican oo la isdhexmara baanu lahay annaga waddanka iyagu dhaqan fiican oo isdhexmara buu lahaa waanu ku dhaqmi jira haddase baabuur baa la helay meeshii la rabaa la tegayaa meeshii roobkada-a la tegayaa in lagaa soo ceshadaa dhici kadha oo sidii sanadka ee, waqooyi ay ugu soo qaxday bari aad baan anigu dhaqankii hore u xusuustay dadkiioo geediya awr u raran tahay baabuuri u raran tahay laysdhexgalay wari biyuu buuxsameen la cabbay aad baan u soo dhoweeyey waana u tegayoo maalin baan ugu tegay inaan soo arko
marka ee, m- markay guuraan oo kale dadka ee, reer guuraaga ah ay aadaan meesha ay roobka uu ka da-ay oo naqdu ay yeelatay ilaa iyo imisa ayay deganaadaan ma bilay deganaadaan ma maalmoa halkaasi deganaanayaan ay yaraato saddex bilood ilaa roobka uu do-o roob kale oo u hayaamaanoo dhulkiiyo qabow ay sii maraaneen ma ay tegi jirin xoolihiiba ugu dhali jira meeshaasaa la wada deganaan jiray goortii roob meel kale ka dooba reer guuraagu israaci jiray qolada kalena meeshooda hadday u doogsato meeshii kale la aadi jiray oo meeshooday ku noqon jireen waa dhaqan soo jireena kaas aad baan sanadka ula dhacay dhaqankii ka dhacday bari ka dhaqanku saas u ahaan jira hadda waa xilligii roobabka meelo badan baa roobab ka da-een maxaa hadda reer baadiyaasha ama dadka reer guuraaga ah ay samayn karaan marka xilligan haddee nin walba dhaqankii hadduu soo celinayo dadku isdhex galaayo sidii sanadkii abaarti weyneedoo loosu laysu dhexgalay aad baan anigu u soo dhoweynaya una jeclahay kaasna aad baan ugu diirsaday waqooyi baa laga soo guuray waxaa la tegay bari dabadiis Ee, markii roobku da-ana waa la guuray oo dadkii ilaahay roob buu wada di'iyey alxamdulilahi rabbilcaalam marka inaan dhaqanku bedelmin soomaali reer guuraa wey soomaali waa dad hadda dadkaa cararaya oo dibadaha u cararay reer guuraanimadii bay dabada ku wataano meelaad shafeeca ka hesho bay leeyihiin soomaaliya joogsan mayso Ba- ee- ee- ee- xayawaanka reer guuraagaa bay ka dhigan yihiin iyo dhexmarka in la soo celiyo oo soomaaliya dhexmarkoodii ay soo celiyaan oo dadku isu guuraaneen oo laysla dego anigu cad baan u jeclahay ilaa dhaqankii hore yaa waana jiri jira waana yaa dhaqankii hore ha waa jiri jir waa la soo dhoweyn jir
marka markay dadkaasi ay guraan oo ay aadaan meesha uu roobka ka da-ay xoolaha maxaa la saaraya marka mise xoolaha waa la dareerinaya iyaga hore waxaa ugu guuri jiray awr waa bilay sii qaadan jirta waxa lagu tegi jira dhib yaa haddase baabuur baa la helay oo baabuurka ilmirqsi buu ku geynayaa meeshii aad anigu isku dhexgalka in soomaaliya isdhex gasho dhaqankeedii soo celiso reer guuraaga aad baan u soo dhoweyn lahaa oo u jeclahay anigu
ma waxaa jira ee tan iyo markii abaaruhu ay dhaceen oo meelo badan ay dadku ka soo carareen abaaro dartiis ee hadda ma waxaa jira in dadkii reer guuraaga ahaa ay isdhexgelayaan oo isku imaanayaan haddii tii sanadkan dhacday ay dadku qaadanayaan wa aad iyo aad baan nagu u jeclaan lahaa kuna waaninayaa ummaddu inay isdhex gasho yaa waayo haddii aad wiil yar tahay oo xaggaa ku kortay dhaqankii baad arkaysaa dhulkii baad arkaysaa aad baad ugu farxaysaa haddii aadan sisaa u kala qoqodan tihiin soman isdhex geli mayso ari bay keenaan ee magaalada boosaaso sida ee dhaqan ahaan jiri jiray oo kale ee arigan markay keenaan way iibsadaan waxaa kasii iibsadaa dadka ee ariga ka ganacsada qalistiisa ee ujeeddada arigan loo keeno waxaa lagu sheegay inay ku beddeshaan lacago si ay raashin u siistaan ninkan waa nin reer baadiye ah waa xoolo dhaqato waxaa u tegaya niman ganacsato ah waxaa laga soo gadanayaa xoolihii xoolihii waxaa la keenayaa magaalada baabuur baa bisines baa ka bilowda halkaa dadka xoolaha loo keenaa oo xoolo u yimaadaaneen galabsibay foortegayaan xeradii buu ku degay dowladda nin walba xoolihiisu garuun buu sitaa waa ag taagan yahay waxaa jira nin u dhaxeeya oo dadkaana yaqaan dada kalena yaqaan dullaal baa la yidhaah ninkii dullaalkaabaa imanaye hebel xoolihiisii baa jooga maanta ninka ah laga qaado xooluu leeyay annagana waxaanaa shirkad haweena oo midaysan oo xoolaha qalata rag iyo dumarba leh oo xoolaha qalata yaa dullaalkaasaa loo tegaya war xoolahaas gawaanadii baa lagu qalaya xooli waa lasoo fasaxay iyagoo aan lacag laga qaaday ballantaasaa loo qornumanayaa saddex maalmood saddex maalmood buu ku xeraynayaa lacagtii waa hadeer waa macaamilkii waa socdaa raashin buu gadanayaa bur buu gadanaya wuxuu u baahnaa shidaal buu gadanayaa hadduu ganacsade ahaa xoolihii buu ku bedelaya lacagtoodii wuu baxayaa baadiyibuu aaday waa macaamil xoog le oo nooga socda oo businessa anagu busineskaa ka mid baanahay aniga kan kula hadlay ariga la iibinayo oo qofkaasi ganacsadaha laga iibinayo waa ari nooceeya waa ariga qalliinka ah dabaaxa ariga maxay ahayday ah amigana dhoof baa loo gartaa yaa orgiyada daqiiqa dhoof iyo qaliin labadaba iyaga waa loo gartaa laakiin orgiyada waaweyn haddii aan duruuftu doonyo goortaa joogin ii qalaadadeeda oo adiga duruuftaada qof kale wataha duruuftiisa wuxuu ka rabo baa loogu sabayna laakiin ari walba lama keeno baan filayaa ari kale waxaa jira reer guraagu ay si aad ah ay u jecel yihiin ay u dhoweystaan ariga yaryara riduqa iyo orgi baa la keenaa heesaamaha iyo dhaqaale baa haddii la keenana loo gartaa lama dhoofiyo maamulka dowladdu ma ogola in la dhoofiyo xoolo dhidig sharciga u yaalba soomaali in xoolo dhidig la dhoofiyo lama ogola ilaa dhaqankii hore lama ogolaan jir dhidig waxa la dhoofiyaa labka
ugu dambayntii marka dhegeystayaal badan baa ku dhegeysanaya maama afrika waxaa ka mid tahay haweenka rugcadaaga ah ee haatan dhaqan ahaanna xilligii hore soo jiray xilliganna dhaqan ahaan jira ugu dambeyn maxaa oran lahayd marka aniga waxaan oran lahaa qofka bini aadankaah hadduu dhaqankiisa ka tago meel ma gaaro diin iyo dhaqan baa leena diintii iyo dhaqankii waa in lagu dhaqmaa qabiil waa ahaan jiray oga zamana qabiil qaran ma noqdo baa la oran jiray laakiin been weeya qabiil waa qaran yaa dadku inay xishoodaan oo la kala xishoodo qaran qabiil maaha dadku laba aada wada dhalay baa ninba dooq leeya yaa kanu wuxuu bisines buu wataa waa la ilbaxay sidii hore maaha bisines baa la wataa bisneska ganacsi nooc walba leh dadkii hore ragga addoonyaha wata ninkaa xoolaha dhaqda had moolba dukaan baa ka furan ka miskiinka gaariyoolkaah waa business habuu gadanay marka anigu waxaan oran lahaa dadku in laysa xaq dhowro xaq dhowr qolo walbaa waxay taa lagu xaq dhowro way ku nacaanaan lahay waxna ku socon lahay yaa waxbarashadii madaxeenna waa ka badatay aqoontii heer waa ku gaadhay dhaqankeennu aqoontu wax miday inay dhaqankeennu u noqoto waan anigu jeclaan lahay yaa aqoontu inay dhaqankeennu u noqoto oo aan nin walba xukun iyo kursi baan rabaa anu oran baan jeclaan lahaa shiikhi shiikh yahay ninkii dhallinyarada ahaa ninkaa shaqaysto oo badda ka shaqaynayo biriga ka shaqaynayo xijiga ka shaqaynayo beeraha ka shaqaynayo macaamilka ka shaqaynayo inuu noqdo waxbaan bartay buug iyo qalin baa sitaa kursi baan ku fadhiisanaya xukun baan doonayaa baadna wareerisay xukunka in loo daayo ruugcadaaga ilaa haddeer qabiil baa wax la siinaya hal xubin yaa waa inayan keenina nin waxgarada nin dhallinyaro ah in la yidhaahdo xooggaaga soo saar anigu faadmo nuurahaan jeclaan laha bal muuqo bisines kal yaa wax muuji wax tabco yaa xirfad la imow in raggaasu xirfadda u bartaan baan jeclaan laha ragga ruugcadaaga ahna in loo badiyo xukunka oo ay ummadda ku xukumaan diinta allah iyo wixii sharcigeennu uu qabo yaa muslim baynu nahay sharcigeennu wuxuu qabo kii shiikha ahaa cimaamad buu xirtay bisnis buu samaynaya xalaal iyo xaaraan marka in xalaashana loo dhowaayo wixii xalaala la raadsho shaqooyinkuna raabtay kala lahaan jira badda rag baa qaabishanaan jira doonyaha ganacsiga rag baa qaabishanaan jira diinta rag baa qaabishanaan jiray dawaafi jiray wareegi jirayoo sadaqad bixin jiray hadba masaajid tegi jiray yaa hadda waa laysku walaaqay soomaalidu waxay da dowladooda karaaniyo dunideeda ma joogtee maa daacad soo sheegto danta lagama boodin anigu intaasaan kuugu gabagabaynayaa hadalkayga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan toddobaadkani kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan ila socodsiinaya anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf oo jooga magaalada boosaaso intaa barnaamijkan la mid a ku kulmi doono akhyaaray nabadgelyo
anu intaasi ku dhaafna barnaamijkii sooyaalka dhaqanka iyo yuusuf maxamuud yuusuf halkaad kala socotaana waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada maanta markana jamaalo horteeda fadhiyaan ka codsado inuu noo dul maro bal ciyaar
aad baad umahadsantahay falastiin kulan wanaagsan kulamo ka tirsan yuruba liig ayaa la ciyaaray shalay gruubka naadiga bayan liverkusen ayaa waxa ay afar gool iyo laba gool kaga badisay naadiga e i kilamenka halka naadiga zurikh ayaa sidoo kale gool waxba kaga adkaatay naadiga resgard rosenberg ayaa waxay la dheshay naadiga racing bolsport libsig saddex gool iyo gool ayaana lagu awdronaday naadiga rosenberg salisburg iyo celtic gool iyo saddex gool naadiga salisburg ayaa ku awdronatay gruubkasi naadiga boqdo ayaa waxay la dheshay naadiga copenhagen laba gool iyo gool ayaana naadiga boqdo ku awdronatay naadiga slavia bruge waxay la dheshay naadiga st bertsberg gool iyo waxba ayaana bertsberg ku awodronatay sidoo kale kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ah naadiga arsenal ayaa kharaabaq f k la ciyaartay saddex gool iyo waxba ayaana naadiga kharaabaq f k looga awdronaday naadiga arsenal guushaasi muhiim ay u ahayd ay gaartay horyaalkaasi yuruba league oo ay muddo kadib hadda ciyaaraysay oo jambiyonka sanadkeena kasoo gudunay usoo bixi weysay naadiga sporting waxaay la dheeshay naadiga varskala waxaana ay ka awoodronaatay laba gool iyo gool naadiga ac milan ayaa guul muhiima ka gaartay gruubka f naadiga olombiakos saddex gool iyo gool ayayna milan ku awoodronaatay inkastoo milan goolka looga hormaray ayaa waxaa u bareeyay ceeryahan cotrona daqiiqadii toddobaatanaad gonzalo iguain ayaa lix daqiiqa kadib goolka labaad u dhaliyay naadiga ac milan cotrona ayaa daqiiqadii toddobaatan sagaalaad saddex daqiiqa kadib goolkaasi goinu dhaliya mar kale uu dabdhaafiyo goladaha kooxda kubadda cagta ee olombiakos real betis ayaa la dheeshay naadiga dondongen waxaana ay kaga awodronaatay saddex gool iyo waxba naadiga rangers iyo robin weyn saddex gool gool naadiga rangers ayaa guusha ku raacday spartik moscow waxa ay kulan xiiso badan la dheeshay naadiga velareal oo dalka spain ka socda saddexda labada kooxood waxay iska dhaliyeen saddex gool oo saddex iyo saddex ayay ku kala tageen ciyaartaasi oo ahayd mid sidoo kale xiise gaar ah iska lahayd kulmada kale ee dhacay waxaa olombic maqse ay ka adkaatay naadiga apollon limasol oo laba gool iyo laba gool ayay ku kala tageen aaniraahde entracht frankfurtna afar gool iyo gool naadiga lazio ayaa afka ciidda loo diray maalmay basigtas laba gool iyo waxba naadiga maalmayo ku hodnatay sidoo kale kulmo kale oo xiiso badan ayaa dhexay sevilla waxa ay guuldar kala kulantay naadiga crisnader laba gool iyo gool ayaa looga hodnaanaday dhegaystayaal chelsea ayaa gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga v d f c xubinta ciyaarahan halkaas inoo joogto
jamaal iyo ciyaarihiaanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha heesta iriiriga iga yare iyo codka axmed saki codka axmed saki iyo heesta ciriiriga iga yareena idaacaddeenii ayay gabogabo u ahayd dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale afarta galabnimo dib u kulmi doono nabadgelyo